dhegeystayaal wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa fiidnimo talaado ah bisha juun ee sannadka kana waa kow waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa toddobada fiidnimo idaacadda caawan waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah halka ay marayso tirinta codadka doorashada somalilan iminka waxay yimaadeen degma doorashooyinkiibay imanayaan degmadiibay marayaan hargeysoo kale maadaama caasimadii ay tahay ta ugu ballaadhan tahay toddoba gooboodoo kala duwan ayaa loo kala jebiyey degmada hargeysa goob walba gooni loogu tirinaya kadibna waxaa laysu keenayaa toddobadaa goobood cid kastoo wakiilada ah iyo cid kastoo deegaankaah wixii ay ka heleenba la keenaya
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo iska diiwaangeliyey magaalada qardho diiwaangelinta magaalooyinka ayl ufayn iyo qardho inay si habsamiya u socoto in marar badan oo dadku ku celcelin jireen inay dadku u bislayn doorashooyinka qof iyo cod ah ee beenowday dadka miyiga iyo magaaladu inay isku mid ah ay isu diiwaangelinayaan u wada danaynayaan inay codkooda ay ku doortaan dadka ay rabaan inay u shaqeeyaan
qodobadaasi iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka waddamada xubnaha ka ah ururka caafimaadka adduunka ayaa ansixiyey qorshe looga wada hadlayo shuruudaha heshiis caalami ah oo wax looga qabanayo faafitaanka cudurrada ka qaybgalayaashii fadhigii xiritaanka ee golaha caafimaadka adduunka ee magaalada jeneeva ayaa u codeeyey isniintii shalay qaraarka si loo abuuro kulan gaar ah oo ay yeelanayaan w h o bisha nofembar oo loogu talagalay in lagu gaaro heshiiskaas oo caawin doona qurumaha kana caawin doona qurumaha in ay si wanaagsan isugu diyaariyaan ugana jawaab celiyaan aafada ugu dhow ee la midka ah tan cudurka covid cudurka dilaaca ee hadda socda waxa uu waxaa ku xanuunsaday in ka badan boqol iyo toddobaatan milyan oo qof oo adduunka ah waxaana uu horseeday in ka badan saddex dhibic shan milyan oo dhimasho ah tan iyo markii ugu horreysay ee laga helay bartamaha shiinaha dhammaadkii sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban agaasimaha guud ee w h o tedros adanam gabriases ayaa u sheegay kasoo qaybgalayaasha in sida hadalka uu dhigay la gaaray wakhtigii heshiis caynkan oo kale ah la gaari lahaa isaga oo sheegay inay xoojinayso hay-adda caafimaadka adduunka ee qaramadii midoobay iyo guud ahaan ammaanka caafimaadka adduunka waxa uu sheegay in ay wax ka qaban doonto siduu hadalka u yiri wadaagisla'aanta xogta macluumaadka teknolojiyadda iyo ilaha taas oo calaamadisay jawaab celinta caajiska ah ee cudurka faafa ee covid nin ku nool bariga dalka shiinaha ayuu ku dhacay wax laga yaabo inuu noqdo keyskii ugu horreeyey ee aadanaha ee adduunka ee xanuunka h n saddex ee hargabka shimbiraha laakiin halista faafitaanka ayaan baaxad weyn lahayn islamarkaana aad u hooseeya siday talaadadan sheegtay dowladda shiinaha ninkan oo koob iyo afartan jira oo ku sugan gobolka shingsuh ee waqooyiga galbeed ee shingjaa ayaa waxaa la dhigay cisbitaalka bishii abriil bishii abriil sideed iyo labaatankeedii ee sanadkan xaaladiisana waa ay degan tahay sida ay guddiga caafimaadka qaranka ku sheegeen websaytekooda ma jirto qof aadana ah oo ku dhacay h n saddex oo lasoo sheegay lagana soo sheegay meelo kale gudaha dalkaasi wasiirka arrimaha diinta ee dalka sacuudi arabiya ayaa isniintan waxa uu difaacay amar muran dhaliyey oo lagu xadiday mugga dhawaaqa sameecadaha masaajidda isagoo sheegay in uu ka dhashay cabasho ka timid shacabka dalkaasi wasaaradda arrimaha diinta ayaa siyaasad culus oo ay qaadatay toddobaadkii tegey waxa ay ku amartay in sameecadaha aan ladheereyn karin lagana dheereyn karin saddex meelood oo meel muggooda amaba soddon iyo saddex boqolkiiba amarka oo sidoo kale adeegsiga sameecadaha ku xadiday keliya aadaanka salaada kana reebay khudbadaha iyo wacdiga kale ayaa horseeday in si weyn loogu falceliyo oo looga dhaleeceeyo baraha bulshada wasiirka arrimaha diinta cabdilatiif al sheekh ayaa sheegay in amarkani uu jawaab u ahaa cabasho ka timid muwaadiniinta qaar oo ahayd in maqalka dheer ee aadaanka uu carqalad ku yahay caruurta iyo dadka da'da ah kuwa doonaya inay tukadaan uma baahna inay sugaan aadaanka imaamka ayuu sheekha ku yiri muuqaal uu baahiyey telefishinka dowladda waa inay masaajidka sii joogaan ayuu intaasi ku daray sidoo kale dhowr telefishin ayaa baahiya aadaanka iyo qur-aanka ayuu sheegay al-sheekh isaga oo soo jeediyey in sameecadaha ay leeyihiin ujeedooyin kooban oo keliya fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaanaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o idin kaga imaaneysa magaalada washington guddiga uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble u magacaabay hubinta xubnaha cabashada laga muujiyey ee ka midka ah guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa baahiyey liis ay ku qoran yihiin lixdan iyo toddoba xubnood falastiin axmed iimaan ayaa arrimahani waxay ka wareysatay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf cali cadaala kana mid a guddiga arrintan loo saaray ugu horreyntiina waxay weydiisay liiskan iyo waxa uu yahay waa mahadsan tahay falastiin adiga iyo dhegeystayaasha v o e liiskan wuxuu ahaa liis yani daba socday sidaad og tahay waxaa jirta cabasho ka jirtay muxuu aha guddiga doorashooyinka heerarkiisa kala duwan oo muddaba soo taagnayd kana mid ahayd arrimihii caqabada ku ahaa doorashada heshiiskii toddobiya labaatankii mayna lagu jiheeyey waxaa heshiiska markaa ku xusneed in cabashooyinka laga qabo guddiyada doorashooyinka loo soo gudbiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha muddo saddex maalmood gudahood ah oo ku ekayd xalay marka liiskani waa liis ay soo gudbiyeen dhinacyadii cabashada ka qabay guddiyada doorashooyinka ayna usoo gudbiyeen guddigii ra-isul wasaaruhu uu wixii la saaray inay ka shaqeeyaan xaqiijinta iyo kala saarista iyo xalka gaarista cabashooyinka laga qabo guddiyada doorashooyinka marka guddigu sidaas ayuu ku yimid wuxuuna ka kooban yahay saddexda qaybood ee guddiga doorashooyinka uu ka kooban yahay guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed guddiga doorashooyinka ee heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka marka intaa ayuu ahaa marka maxaa laga yeelayaa hadda marka liiska waxaa laga yeelayaa insha allah sida ku caddayd heshiiskii toddobiya labaatankii may guddiga uu ra-isul wasaare uu xil saaray waxaan ka shaqayn doonaa in aan eegno cabashooyinkaas marka hore oo aan hubino inay yihiin kuwo munaasaba ama waafaqsan muxuu ahaa arrimaha ay tahay in in in laga ilaaliyo nidaamka doorashooyinka ama habraaci doorashada ee lagu heshiiyey toddobiya tobankii sebtember kadib marka aan cadeymaha ku filan aan u helno dadka laga soo cawday in maaragtay ay ay buuxin waayeen ama aanay ku habboonayn kamid noqoshada guddigana waxa uu ra-isul wasaaruhu ku diri doonaa dhinacyadii soo magacaabay si ay usoo bedelaan sidii heshiiska ku xusnayd marka sidaa ayay ahaan doontaa insha allahu tacaala arrin lagu salayn doono waxyaabihii lagu heshiiyey waxyaabaha laga cawday oo hadda ka kooban saddex qodob oo ah in qaarkood lagu eedeeyay inay ciidamada ka tirsan yihiin qaybahoodna lagu eedeeyay inay shaqaalaha dowladda ka tirsan yihiin qaybana inay yihiin taageerayaal siyaasadeed ama inayba siyaasiyiin yihiin ayaan ku eegi doonaa maaragtay kriteriyadii la sameeyey wixii markaas waafaqana dabcan nidaamkii lagu heshiiyay ayaa la marsiin doonaa insha allah haddii qof lagu soo eedeeyo inuu hay-ad ka tirsanaa ay dhici kartana inaanu ka tirsanayn tusaale ahaan maxaad ku xaqiijinaysaan idinka
waxaan ku xaqiijinaynaa laba qaab qaab waa de wixii anagu aan naqaano oo hay-adaha dowladda lagu soo yani lagu soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin ay yaqaaniin waxaan ku raadin doonaa systemka dowladda iyo nidaamka dowladda u degsan dabcan dowladdu byrol bay leedahay liisas shaqaaley leedahay liisas ciidamo ayay leedahay dadka dowladda u shaqeeya waa dad la yaqaano systemka dowladda ku dhex jira marka ciddii systemka dowladda laga helo inay ku dhex jirto dhinacyada ama kriteriyadii hore ku xusnaa ee lagu heshiiyey toddobiya tobankii september iyo qaybaha cusub oo hadda ra-isul wasaaruhu uu amray hufnaanta doorashada awgeed in maaragtay aan loo ogolaan inay guddiga ka mid noqdaan oo ciidamada iyo shaqaalaha rayadka ah labaduba kuma jirin kriteriyadii hore lagu heshiiyey laakiin ra-iisul wasaaraha ayaa amray in la sameeyo marka ciddii laga waayo systemka dowladda laga helo inay ku jirto hay-adahaas aan loo ogolayn dabcan sidaas ayaa loo cuskan doonaa ciddii intaan ka weynana waxaan isku dayi doonaa in maaragtay jihadii kasoo cabatay aan la xiriirno oo aan weydiino hadday cadayma hayaan inay nala wadaagaan haddii dee markaa aana cadday aana cadaymahayninna sidaas maaragtay kiiskaasi uu meesha uga baxo dhammaan guddiyada hadday ay noqdaan kuwo heer maamul goboleed iyo kuwo federaal miya mise kuwa federaalka oo keliya ayaa dib u eegeysaa waxaan dib u ogeynaa guud ahaan saddexda qaybood ee uu ka kooban yahay guddigu ee muxuu ahaa ah guddiga fiit ee heer ee maamulka doorashooyinka heer federaal iyo guddiga siit ee maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka oo labada heerba ka shaqaynaya marka saddexda qaybood ayay ka kooban yihiin ee annaga dee dadkaan dib u eegeynaa waxay ku salaysan yihiin dadka dacwooyinka loo qabo cid aan cidina dacwo u qabin ee dabcan shaqadeena ma aha marka lixdan iyo toddobadan qofood ee aan soo ururinay ee ah dadkii laga soo dacwooday saddexdaas qayboodna ka kooban ayaan dib u oogi doonaa insha allah
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo u waramayey falastiin axmed iimaan laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington doorashadii ka dhacday somalilan ayaa waxay ku dhacday si nabada sida ay sheegeen goobjoogayaasha doorashada waxaana la filayaa in heerka dadka u soo baxay ee codeeyey ay sarreyso natiijada kama dambaysta ah ayaa qaadan karta ilaa maalmo warbixintan waxaa noo soo diray khadar maxamed cakulle
xogaha ay v o a helayso ayaa tilmaamaya in dhammaanba sanaaduuqdii goobaha codbixinta ee gobolka maroodijeex ay ku soo xaroodeen degma doorashada hargeysa qaar ka mid a wakiilada saddexda xisbi ee somalilan ee u qaybsan guddiga doorashooyinka oo iyagu maanta la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in sanaadiiqda soo xarootay ay dhammaantood yimaadeen iyaga oo bad qaba ama nabad qaba u qaybsanaha xisbiga mucaaridka ee waddani ee guddiga doorashooyinka somalilan ismaaciil aadan cismaan ayaa u sheegay warbaahinta in dhammaan sanaaduuqdii ay soo xaroodeen gobolka maroodijeex islamarkaana ay haatan ka wada tashanayaan asxaabta iyo komishanku in la bilaabo tirinta sanaaduiqdaasi kuwaasi oo la filaya in saacadaha soo socda ay tirintoodu bilaabanto iminka waxay yimaadeen degma doorashooyinkiibay imanayaan degmadiibay marayaan hargeysoo kale maadaama caasimadii ay tahay ta ugu ballaadhan tahay toddoba goobood oo kala duwan ayaa loo kala jebiyey degmada hargeysa oo goob walba gooni loogu tirinaya kadibna waxaa laysu keenayaa toddobadaa goobood cid walka cid kastoo wakiilada ah iyo cid kastoo deegaanka wixii ay ka heleen baa la keenaya natiijada ka soo baxda halkaa waxaa ku dhawaaqaya ugu horraynta dalka oo dhan degmooyinka doorashooyinka ayaa ku dhawaaqaya codkii xisbi waliba helay iyo intii u soo baxday sidaa weeye markaa dhawaaqu wuxuu ka bilaabmayaa degma doorashooyinka oo dalka oo dhan ka tirsan waa laba iyo labaatan degma doorasho iyo lix magaalo madax oo hargeys muxuu ahaa jamhuuriyadda soomaliya lixda magaalo madaxda gobolka ah intaasi weeyaan siddeed iyo labaatanka sidaasay markaa u soconaysaa siddeed iyo labaatanka degmo doorasho ayay ka soo dhammaanaysaa iyagaa ku dhawaaqaya gobol baa kaga dambaynaya heer qaran baa natiijada u dambaysa soo daynaya oo xaqu leh si wanaagsan bay nugu socotaa gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiya gobolka maroodijeex cabdiraxmaan maxamed jaamac xariye ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in dhammaan sanaadiiqdii gobolka maroodijeex soo xaroodeen aad iyo aad baan horta ugu hambalyaynayaa dadweynihii sida mugga iyo miisaanka leh ee nabadgelyadu ku sugan tahay ee muwaadinimada lahaa u codeeyey dhammaan sanaaduuqdii gobolka maroodijeex boqolkiiba sagaaliyo sagaashan waxay ku soo xaroodeen si amniyah si nabadgelyo ah si wanaagsan saacaddaa waxaanu ku sugannahay xaruntii gobolka maroodijeex ee maxaa la yidhahdaa komishanka wax waliba waxay u socdaan sidii loogu talagalay yuusuf kayse oo ka mid ah saraakiisha xisbiga mucaaridka ee ucid ayaa u sheegay warbaahinta in dhammaan sanaaduuqdii gobolka maroodijeex soo xaroodeen markaa hawshaasi guud ahaan nabadgelya noogu soo dhammaatay alxamdulilah qorshihii labaadun baynu imika u gudbaynaa oo ah tirintii halkan waxaa diyaar ku ah goobjoogayaashii heer degmo ee xisbiyada qaranka goobjoogayaashii heer gobol iyo kuwii heer qaranba halkan ay xaadir ku yihiin waxayna diyaar u yihiin saacadaha soo socda inay bilaabanto tirantii degmadu doaal maadaama sanaaduuqda soo wada xaroodeen in kumishinku go'aamiyo wakhtiga maadaama shaqadooda ay tahay inay go'aamiyaan wakhtiga waxaan umaka u fadhinaa in kumishika ka sugaynaa wakhtiga iyo saacadda tirintu bilaabmayso geesta kale guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka somalilan mustafe maxamed daahir ayaa u sheegay warbaahinta inay soo xaroodeen sanaaduuqdii gobolka maroodijeex isagoo tilmaamay in maalmaha soo socdaa ay ku jiri doonaan diyaarinta iyo habaynta sida ugu dhaqsaha badanna ay markaasi u soo gudbin doonaan natiijada isagoo uga digay bulshada in fariimaha qaldanee mala'awaalka ah ay dheg u raariciyaan gobolka maroodijeex waa afar degmo degmada hargeysa iyo degmada gabiiley salaxley baligubadleh marka maadaama golo degaan ay baarlaman tahay sanaadiiqdu waxay ku xaroonayaan heer degmo sanaadiiqda degmada salaxley waxay ku xaroonayaan magaalada salaxley kuwa baligubadle soo kale degmada gabileyna magaalada gabiley bay kusoo xaroonayaan halka waxaa kusoo xarooday degmada hargeysa sanaadiiqdoodii oo dhannayd lix boqol iyo sagaaliyo sagaashan goobood oo degmada hargeysa alxamdulilah imika way soo wada xaroodeen imika waxaan joognaa imika waxaan qorshaynaynaa inaan nidaamino sanaadiiqdan oo aan ugu dhigno qaabka ugu wanaagsan ee anaguna aan ugu talagalnay hadhow hawsha ku xigta loo bilaabi doono haddii abaydnimo maalmahan soo socda oo dhan berri ilaa saa dambe waxaan ku guda jiri doonaa diyaarinta natiijada doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamanka haddii ilaah idhaahdo marka alxamdulilah si wanaagsan bay wax bay noogu socdaan si fiican bay noogu socdaan wax dhibaato oo ilaa iminka la sheegay ma jiraan ama shilal ha noqdaan ama dhibaato kaloo lasoo sheegay ma jiraan shacabkuna runtii si wanaagsan bay noola shaqeeyeen amniga ciidamada amniga iyo ardaydii ka howlgashay howlgalkan runtii aad baan ugu mahadnaqayaa oo ilaa iminka mar dhaweyd ardaydii shalay maxaan ku dhahdaayey salaadii subax shaqada bilowday iminka ay soo dhameeyeen runtii waajibaad qaran bay guteen waana loogu mahadnaqayaa qarankuna abaal badan buu ugu hayaa waxaana rajaynaa hawsha inta hadhayna si wanaagsan inoogu dhammaato islamarkaana muddo kooban aan kusoo saarno natiijada golayaasha deegaanka iyo baarlamanka murashaxi mas-uuliyiinta inoo fadhiisan doona haddii ilaha idhaahdo waxaan rajaynaynaa in maxaan ku dhahdaa shacabkuna intaa ay naga dhur sugaan islamarkaana ay ka digtoonaadaan wax alla wixii malaawaal ah ee abuuri kara ama bixin kara fariimo khaldan ama xog khaldan bixin kara khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
mahadsanid khadar haddaba doorashadan maxay uga dhigan tahay somalilan maxaase fursad ah ee ay u abuureysaa somalilan su-aashaasi ama su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa cabdulqaadir maxamed mursal waxa uu weydiiyey doctor maxamed faarax oo ah madaxa akademiyadda nabadda iyo horumarka ee xarunteedu tahay magaalada hargeysa runtii somalilan waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhiya de somalilan kuwa doorashooyinku kuma cusba toddoba doorasho horey soo gashay laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya runtii somalilan waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhiya de somalilan kuwa doorashooyinku kuma cusba toddoba doorasho horey soo gashay laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya waxa weeyaan ka qaybgalka dadku siday aadka uga qayb galeen gaar ahaan weliba bulshada degta sool iyo sanaag bari iyo beesha caalamka oo iyagoo la tacaalaya wadamada geeska iyo dhibaatooyin ka jira inuu somaliland kusoo qulqulay oo aada u yimid oo daawanaya meel kamida geeska africa inay tahay meel duqmaraadiya doorashooyin xoran laga qabanayo asxaab mucaarad iyo muxaafidan ay ku tartamayaan wax mushkilad ah oo ka jirtana runtii si nabadan ay ku dhacday wax mushkilada ay ka jirin marka somaliland arrintani arrinta waxay u leedahay faa'iidooyinka waaweyn waxaa kaloo ay u leedahay doorashooyinkan iminka golayaasha deegaanka iyo wakiilada wakiilada waxaa dib loo dhigay sagaal jeer golaha deegaankana waxaa dib loo dhigay laba jeer marka mar labaad dadku waxay de awood u heleen inay codkoodii kusoo saaraan ciddii ay doonayeen golayaasha cusubna ay yimaadaan oo runtii waxqabad cusub iyo afkaar cusub iyo dadaal cusub la iman doona marka gudahana runtii wax weyn bay ugu tahay debadda iyo imageka somaliland dunidu ay ka arkaysana weliba wakti xaadirkan aynu ku jirno dee gobolku waan ognahay xaaladda ka taagan aan wadamada kale geeska africa ku xeeran aanay maanta haysan marka wax weyn bay u tahay runtii sawir noocee ah ayay bixinayaan doorashooyinkaasi ka dhacay somalilan dad macnihii imageka ama sawirka debadda laga arkaya ee somaliland bixinaysaa waxa weeyaan waxaanu nahay dal qumraadiya waxaanu nahay dal nabdoon waxaanu nahay dal qabsaday doorashooyin in ka badan toddoba jeer doorashooyinkaasi nabadgelya ay ku dhaceen asxaab kala afkaar asxaab mucaarad iyo muxaafid ay ku tartameen wax mushkiladna ay kasoo korin aanay kasoo kordhin marka somaliland waa xaqiiq siyaasi ah oo jirta oo aan la dafari karin oo ay tahay in soddonkii sano wixii somaliland ay raadinaysay oo ah aqoonsi inay albaabo cusub oo hore uga xidhnaa ay maanta u furto dad aan hore ula macaamin jirin ay maanta la macaamilaan kuwii hore ula macaamili jirena ay maaratay ay qaabkii ay ula macaamili jireen somaliland ay runtii ay wax ka bedelaan ama dib eegis ku sameeyaan marka albaabo badan oo xidhnaa iyo qaar badan oo cusub ay u furaysaaba arrintani way jeetaa dhowaan waxaad samayseen daraasaad ku aadan doorashooyinka somalilan marka maxaa idinkaga soo baxay daraasaadaasi daraasadan waxaanu runtii ugu dabaaldegaynay islamarkaana aan ku xusaynay labaatan guuradii kasoo wareegtay markii ugu horreysay qof iyo cod doorashadii ay ka dhacdo somaliland oo ahayd laba kun iyo ko kob iyo soddonkii may markii dastuurka loo cereeyey waxay daraasadu markaa iftiiminaysaa oo eegeysaa labaatankaa sano waxyaabihii somalilan ay doonaysay ee ay ku guulaysatay iyo waxyaabaha weli hortaagan ee caqabadaha ku ah ee ay tahay markaa in la xaliso maxay yihiin waxyaabaha lagu guuleystay labaatankii sano ee lasoo dhaafay maxayse yihiin waxyaabaha caqabada noqday ee lagu guuleysan waayey waxyaabaha runtii la odhan karayo waa lagu guulaystay oo runtii aad aada u muhiima waxa weeyaan kow in dadka reer somalilan ay awood u yeeshaan in cidda matalaysa ee golayaasha qaranka u matalaysa in iyagu ay doortaan in laba in siyaasiyiinta tartamaysa iyo nidaamka iyo asxaabtuna ay aqbalaan in habka keliya ee awoodda qofku uu ku qaban karo madaxuu ku noqon karo ku qaban karo ama madaxweyne ama xildhibaan ku noqon karayo inay tahay habkaa dimuqraadiga ah ee codaynta ah ee asxaabta badan waxaa kale ay somalilan ku guulaysatay in dhammaan doorashooyinkaasi ay noqdeen doorashooyin nabdoon oo aanu dhiig ku daadan oo sumcad iyo karaamo iyo sharafna somalilan usoo jiiday waxaa kale oo ay ku guulaysteen inay samayso somalilan dhaqan dadka oo dhani ay maanta aaminsan yihiin oo ah in awooddu awooddu siyaasadeed ay ugu dambeyn shacabka reer somalilan ay leeyihiin iyaguna ay yihiin marjaca loo noqonayo ee hogaamiyahooda keenaya kolbakay doonaan kii ay u garan waayaanna meesha markaa ka saaraya marka arrimahaas waa arrimihii lagu guulaystay arrimaha in hortaagan waxaa ka mid a kow sida nidaamka reeraha iyo nidaamka qabiiligu uu weli ugu xoogan yahay asxaabta asxaabtiina ay awood u weydeen ama xisbiyadiina ay awood u waayeen inay taa ka hortagaan qodobka labaad ka qaybgal la-aanta ama siyaasadda ee xagga dumarka dadka qaar baa dhalila oo yidhaahda dumarku arrintan mashruuc weeyaan dabaddaa laga riixaya dad dabaddaa wada waa caynka maaha waa arrin masiiriya waa arrin somalilan u taalla waa arrin ay tahay in la xaliyo in dumarku ay golayaasha siyaasadda ka qayb galaan qodobka saddexaad ee muhiimka ah ee maaragtay aan soo jeedinay ee daraasaddu ka hadashay waxaa ka mid ahaa kharashka ku baxaya doorashooyinka oo iminka ah koob iyo labaatan milyan oo dollar oo ku kac oo qofkii codaynayeyba kharashku ku codaynayay wuxuu ahaa sagaal iyo toban dollar taasoo ah wadamo taasoo ka dhigaysa somalilan wadamada ugu kharashka badan xagga doorashooyinka maxaa laga baran karaa doorashooyinkii shalay somalilan ka dhacay dooda doorashadan somalilan wax badan baa laga baran karaa ano inta badan waxaanu idhahnaa dunidu waxay ka sheekaysaa oo inta badan aad iyo aad maaragtay dadka soomaalidana lagu tilmaamaa gaar ahaan marka laga hadlayo soomaaliya dad aan waxba qabsan karin oo caynkaas oo dagaalo iyo argagixiso iyo barcabeed doorashadani dadka soomaali ee degan somalilan iyo dadka soomaaliya iyo kuwa jabuuti iyo kuwa kale etoobiya iyo kenyaba waxay tusaysaa inay jiraan dad soomaaliyeed oo ah reer somalilan oo ah dalkan somalilanah oo iyagu iyagoo soomaaliya haddana waxaa wanaagsan sameeyey taasoo runtii soomaalida kalena ammaan iyo dhiirigelin iyo maaragtay ay u ah meel ay hiigsan karaan marka waxaan filayaa inay soomaalida kale ee ku hareereysan somalilanna ay wax badan kaga dayan doonaan nidaamkan furfuran ee asxaabta badan iyo dimuqraadiga waxaa kale cashar runtii u tahay in nidaamkan qorisku dhiibka ah iyadoo la adeegsanayo habka codaynta qofka uu qofku xaq u yeesho inuu sanduuq intuu tago uu qofkii meesha joogay haddii u garan waayo uu ka bedeli karayo in lagu wada qanco oo aanu buuq iyo qaylo iyo sawaxan iyo mushkilaad ay ka dhicin oo inta badan doorashooyinka afrika ka dhaca qaar baa dee maaragtay militarigu meesha qabsadaan qaar baa lagu dagaalamaa qaar baa dhiig ku daartaa meel aan dhiigna ku daadanayn nabadgelyana ay ku dhacayso runtii waa tan oo kale somalilan marka casharo badan baa gudahana laga baran karaa somalilanna gudaheeda ka baran kartaa dadka soomaalida somalilan ku xeeran ay ka baran karaan gobol kalen ku nool lahayna wuu ka baran karaya marka halkan daraasaad badan iyo casharo badan baa yaala runtii
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed faarax oo ah madaxa akademiyada nabadda iyo horumarka ee xarunteedu tahay magaalada hargeysa waxa uu khadka taleefonka ugu warramayey cabdulqaadir maxamed samakaabo washington jooga laantaaf soomaaliga ee v o a dhegeysanaysaan oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal waxaan idin leenahay caweysiin wanaagsan ciddii ay sheegaan wararkan iyo warbixinadanna waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena v o a somaly com haatanna puntland madaxweynaha puntland ayaa maanta waxa uu ka mid ahaa dadkii iska diiwaangeliyey magaalada qardho diiwaangelintaasi waxay qayb ka tahay nidaamka doorasho ee tooska uga dhici karta maamul goboleedka puntland madaxweyne siciid dani ayaa sheegay in dadka isdiiwaan gelinaya ay ka mid yihiin dadka barakacayaasha ah faadamo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay boosaaso
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey ee maantay degmada qardho ee gobolka karkaar iska diiwaan geliyey ayaa bogaadiyey habka ay u socoto diiwaangelinta dadweynaha waxaana uu sheegay inay rumowday riyadii bulshada puntland ay ku taamayeen diiwaangelinta magaalooyinka ayl ufayn iyo qardho inay si habsamiya u socoto in marar badan oo dadku ku celcelin jireen inay dadku u bislayn doorashooyinka qof iyo cod ah ee beenowday dadka miyiga iyo magaaladu inay isku mid ah ay isu diiwaangelinayaan u wada danaynayaan inay codkooda ay ku doortaan dadka ay rabaan inay u shaqeeyaan runtii arrintaasi waa yidi diilo iyo farxad runtii dadka jeclaa dimuqraadiyadda iyo nidaamka dawliga inuu sii ambaqaado maanta oo ah daliil waxaan uga mahadcelinayaa guddiga doorashooyinka puntland muddada gaabnayd ay magacaawnayeen iyo shaqada baaxadda leh oo ay xaqiijiyeen oo runtii ah wax lagu faani karo puntlandna ku faani karto soomaalina ku faani karto waxaan rajaynayaa muddooyinka u dhiman saddexdaas degmo inay ku soo idlaadaan si nabad ah oo deggan oo xasilan oo ah inay gaareen hadafkii ay lahaayeen iyo tiradii ay danaynayeen inay degmooyinkaas ka xaqiijiyaan waxaan rajaynayaa arrimahaas inay soo afjarmi doonaan dadka iyo bulshadana loogu celin doono ee awooddooda ee doorashada inay iyagu yeeshaan wakhtiga doorashada ayaa madaxweynuhu sheegay inuu ku kalsoon yahay in mar dhow la astayn doono si golayaasha degmooyinkaasi ay u noqdaan kuwo ay dadweynuhu soo doorteen waxaan ku kalsoonahay iyadana in maalin dhow la cayimi doono xilliga doorashada loo dareeri doono si golayaasha degaanka ee degmooyinkaas ay u noqdaan kuwo dadweynuhu soo doortaan oo ay hadhow la xisaabtami karaan oo ay si wanaagsan uga fiirsan doonaan cidda u shaqadaas u qaban doonto hawshaas waa hawl weyn oo runtii guul u ah bulshada reer puntland magaalada qardhana ay runtii ahayd meelihii nasiibka u helay in ay xaqiijiso inay shaqadaas ay qabsoomi karto anigana waxaan ku faraxsanahay inaan saaka iska diiwaangeliyay magaalada qardho waxaan ugu u rajaynayaa dhammaan dadka reer puntland iyo degmooyinkeedao dhan iyagana marka ay arrinta saddexdan degmo ay dhammaato inay iyagana u wada dareeri doonaan maalin isku mid ah inay doorashooyinka iyo isdiiwaangelintu ka dhacdo dadka isdiiwaangelinaya ayaa madaxweynuhu sheegay in ay ka mid yihiin barakacayaasha puntland deggan berrina ay mustaqbilka dooran doonaan madaxweynayaasha soo socda waxaan sidoo kale ku faraxsanahay dadkii ku soo barakacay deegaanada puntland ee ugu horrayso magaaladan qardho inay si habsamila isaga diiwaangeliyeen dad badan oo shakigaas ka qabay inay xuquuqdaas aynan helayna ay maanta u xaqiiqowday inay xuquuqdaas yeesheen oo ay ka mid noqdeen dadka degaankan deggan madaxda dhalanaysa ka imaan doontana wax ka dooran doona arrimahaas runtii waa guul soomaaliyeed u soo haystay diiwaangelinta dadweynaha oo muddo toddobiyo toban cisho ah ka socotay magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ayaa weli degmooyinka ufayn iyo ayl ka socota laguna daray muddo afar cisho ah faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
aad iy aad u mahadsan tahay faadamo dhinaca kalena qaar ka mid ah haweenka puntland ayaa ka hadlay walaac ay sheegeen inay ka qabaan xulashada xubnaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya iyo haweenka puntland oo ay ka cabsi qabaan in ay qaarkood waayi karaan warbixintan waxaa magaalada boosaaso ka soo dirtay isla faadamo yaasiin jaamac dumarka puntland ayaa ka welwelsan inay waayaan qoondada haweenku uu ku yeelan doono kuraasta xildhibaanada dowladda federaalka ah ee soomaaliya taasoo dhowaan la filayo in laga soo xuli doono deegaamada puntland aqoon-yahano haweenah ayaa toddobaadkan magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar puntland waxa ay shaaciyeen inay samaysteen madal lagu magacaabo hage gudoomiyaha ururka hage ditoriso sacdiye ismaaciil axmed ayaa v o a u sheegtay in madasha hage ay haweenka ka caawin doonto dhinaca siyaasadda ururka hage ujeedooyinka loo asaasay waxaa ka mid ah in aan isku xirno gabdhaha aqoon-yahanka ah ee leh xirfadaha leh inaan isku xirno madal iyo jawi degan ay ku kulmi karaan aan samaysano doodo sidoo kale maadaama hadda dowlad goboleedka puntland uu u gudbay habka doorashada qof iyo cod waxaan doonaynaa gabdhaha in ay codkooda mideeyaan ay doortaan ciday doonayaan insha allah sidoo kaleeto aan dhiirigelino gabdhaheena hanka siyaasadeed leh doonaya bulshada inay u shaqeeyaan inaan taageerno aan kusoo saarno codkeena haddii aan la idmo caashe cabdi aw muuse oo ka mid ahayd ka qaybgalayaasha munaasabaddan ayaa v o a u sheegtay inay rajaynayaan in ururkani uu u doodi doono xuquuqaha ka maqan haweenka inkastoo dumarka xuquuqo badan ay ka maqan yihiin haddana uun wax uun inaan ku helno sidaa daraaddeed dhallinyaradaas gabdhaha ah oo garatay inay ka wada shiraan ama ka wada hadlaan ururna ay ka samaystaan sidii ay uga hadli lahaayeen maslaxadda ama waxyaabaha dumarka xuquuqda ama xaqa ay u leeyihiin iyo wixii horumar ah oo wadanka maaragtay wax ka tari karaan ama laga qaban karo dumar ahaan uga soo aadan taasna aad iyo aad ayaan uga hambalyeynaya waxaan leeyahay ururka ha noqdo
dumarka puntland ayaa horay cabasho uga muujiyey tirada xubnaha baarlamanka puntland ee lixdan iyo lixda ah ay ku leeyihiin taasoo sanooyinkii lasoo dhaafay ku koobnay laba xildhibaan oo keliya ku dhawaaqidda madashan hage ayaa waxa ay ku soo aaday iyadoo la rajaynayo in puntland ay ka qabsoonto doorasho xor ah oo dadku ay si toos ah codkooda u dhiibanayaan faadime yaasiin jaamac boosaaso
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad degeysanaysaan oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana dhegeystayaal waxaad u diyaargarowdaan oo idinku soo socda qodobada idaacadda ama qaybaha idaacadda idinooga harsan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban wadamada xubnaha ka ah ururka caafimaadka adduunka ayaa ansixiyey qorshe looga wada hadlayo shuruudaha heshiis caalami ah oo wax looga qabanayo cudurrada faafa ka qaybgalayaashii fadhigii ee xiritaanka ee golaha caafimaadka adduunka ee magaalada jeneefa ayaa u codeeyey isniintii shalay qaraarka si loo abuuro kulan gaar ah oo ay yeelanayaan w h o bisha nofembar oo loogu talagalay in lagu gaaro heshiiskaas oo ka caawin doona qurumaha in ay si wanaagsan isugu diyaariyaan ugana jawaab celiyaan aafada ugu dhow ee la midka ah kan xanuunka covid cudurka dilaacay ee hadda socda waxaa ku xanuunsaday in ka badan milyan oo qof oo adduunka ah waxaana uu horseeday in ka badan milyan oo dhimasho ah tan iyo markii ugu horreysay ee laga helay bartamaha shiinaha sanadkii fiidnimo wanaagsan hogaamiyayaasha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya ayaa ugu baaqay dadka qaxootiga ah inay isdejiyaan kadib markii sida ay sheegeen ay soo baxeen warar ay ku tilmaameen been abuur oo lagu barakicinayo dadka qaxootiga ah ee degan xeryaha waxaana saacadihii lasoo dhaafay gudaha xeryaha ka taagnaa warar sheegaya in qaxootiga si deg deg ah loogu celinayo soomaaliya sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda cabdicasiis sales
afar iyo labaatanka saace lasoo dhaafay waxaa kacdoon geediyaha la geliyey kumanaanka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kadib markii suuqa lasoo geliyey hadallo barbagandaha uu sheegayo in tarakoobka kadib guud ahaan xeryaha albaabada loo laabayo waxaana hadalladaas oo baraha bulshada lagu shaaciyey ay saameyn ku yeesheen ganacsigii xeryaha waxbarashada iyo guud ahaan nolosha qaxootiga cabdulaahi cali aadan oo ah guddoomiyaha guud ee xeerada dhagaxley ayaa fiyooda uga warramay culayska ka dhashay hadallada been abuurka ee lagu daabacay baraha bulshada cabdisalaan waxaan maanta v o edan usoo horfariistay waxaa weeyaa maadaama dowladda kenya ay ku dhawaaqday in xeryaal la xeri doono waxaa jira guux fara badan oo qaxootiga isla dhex maraya waxaa jira dad fara badan oo arrintaa ka ficil celinayo waxaa jira dad fara badan oo miidiyaha si qaldan u isticmaalaya waxaa jira dad aan weli waaye aragnimada miidiaha aan lahayn oo youtubera iyo facebook isticmaalaya oo sheegaya in xeryaha la xeri doono dadkana ay qaxaan waxaa ii muuqataa in dad fara badan in mataqaanay oo ganacsado ah oo dhagaxley ifo xaga dheer dhadhaab kaamis iyo kaakuma oo qaxaya oo raadsanaya meeshii ganacsado ay kasii wadan lahayeen marka waxaan rabaa dadka inaan u sheego in ay isdejiyaan in aanan jirin in hadda aan la qaxaynin ee arrintaa dowladda kenya ay ka hadashay ay tahay eh, waa mowqifkeeda iyada ay leedahay waad ogtahay xeryahana laguma xiri karo sanad iyo bilooyin laguma xiri karo waad ogtihiin marka markii ugu dambeysay aan wada hadalnay u n h r eh, waxaan ka wada hadalnay in tirkoob la geli doono eh, tirkoobka dadka tiradooda markii la tirkoobo kadib dadka deegaanka ah oo qaxootiga farahooda galay ayaga mudnaanta u hore la siin doono ayaga oo xalka u hore loo gaari doono Eh, dadka kale wixii noqonaya soomaali u noqonaya inayna qasab ahayn dadka aan qasab lagu celinaynin Eh, dadka ay ku laabanayaan rabitaankooda eh, meesha ay ka imaadeen inay nabad tahay marka haddii qofka qasab aanan lagu celinaynin oo dadka repatriation ama dib u laabashada qasab ayna ahayn marka waa qalab dadka in la dhaho eh, meesha waa la xiraha lagu kala cararo dowladda kenya wax badan bay tiri xiriyaan waa la xirayaa laakiinse mar kastaba u n h r iyo bulshada caalamka oo deeqbixiyaashu waa in wada hadli jireen haddana hadalkii unbaa socda Eh, haddii xiryaan la xirayana waxay noqonaysaa wax weyn oo mataqaana dowladdii iyo iyo u n t oo isla socda in naloo imaano la dhaho xiryaa waqtigaas waqtigaas baan xiraynaa Eh, waxaa kaloon rabaa inaan u sheego dadka in wax deg deg ah emergency aysan jirin cabdulaahi geedow oo ku hadlay magaca hogaanka xeryaha ayaa tilmaamay in bulshada qaxootiga ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ganacsigii xeryaha uu sameeyey hoos u dhaca adweyn taas oo si gaar ah u taabatay nolosha dadka danyarta ah malaha ganacsigii saasoo kale dadkii way cararayeen ilaa soomaaliya eh, dhobley eh, kismaayo iyo boosas ka raadsanayeen ay de- kii- kii kalena mataqaana lacagiisu aruursanaya dadka masaakiinta oo dadka deynta ka qaadanaya deynta waa loo diidaya hadda ninkasta waxigii waan aruursana ay leeyihiin marka halkaa waxaa ka fahmi karta inuu qax ka jiro Eh, dadka isku dhex noolaa oo deynta kala qaadanaya oo biilka deynta kala qaadanaya oo wax issiin jiray wixii inayna jirin waxaa kaloo jira gawaaridii faraha badnaa oo ka imaan jira gaaris hadday keenaan qudaarta ama qudaar ya alwaaxyadii jiingadihii dadkii loo keeni jiray maalin hore waxaan arkaya nin dhahay maada- maadaama xiriir la xiraya wixii buugga igu qoran umbaa lacag baan aruursanaya mar dambe mataqaana wax jiingada alwaax dambe ma soo dejinaan taas marka waxa- dhibka waxaa keena marka dad xeryaha annaga nala degan oo beenta faafiya fadlan waxaan ka codsanayaa dadka idaacadaha ka hadlo ama dadka media isticmaala inay ilaahay ka baqaan waxaynan hubin aynan sheegin ummaddan aynan barakicinin dowladda kenya xeryahan hadday xirayso waaba la arki doona waqtigeeda aan sugno ugu dambayntiina guddoomiyaha ayaa bulshada qaxootiga ee ku jira xeryaha dhadhaadhii kaakuma ka codsaday inay isdejiyaan ayna dhagaha ka furaystaan hadallada barabagaandada ah ee ka imaanaya qaar ka mida qaxootiga isagoo sheegay in qaxootigu ay la xiriireen hogaamiyaashooda si ay u ogaadaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta guud ahaan xeryaha marka waxaan ka codsanaya marka bulshaweynta dhadhaab iyo kaakuma inay isdejiyaan Eh, dad waxaa jira ba- guryahooda gadanahaya iskaga cararaya meesha dad waxaa jira ganacsigooda baabi'inaya marka dadka waxaan ugu digaya inay isdejiyaan eh, ganacsigoodana ay wataan Eh, wixii akhbaar ah oo soo koran annaga ayna weydiiyaan aynan weydinin nin raadey la ordaayo oo mataqaanay rabo in dan qaas baraha bulshada ama telefoon eh, facebook wax soo saaraya inaan la wareysanin Eh, annaga mas-uuliyiinta xerada mas-uulka nala wareysto taas baan u sheegayaa Eh, waxaa kaloon rabaa inaan u sheego dadka in wax deg deg ah emergency aysan jirin Eh, dadkan waa qaxooti waa sax meesha way ku yara daaheen waa sax laakiin weli xal sax looma hayo cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
weli waxaad dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xubnaha xisbiga jamhuuriga ee baarlamaanka gobolka texas ee koonfurta maraykanka ayaa waday meelmarinta sharciyo xadidaya codbixinta doorashooyinka kala duwan ee maraykanka haddaba sida xubnaha jamhuuriga ee baarlamaanka gobolkaasi wax u doonayey ayaa waxaa sharxaya injineer cabdi aaye oo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan magaalada dallas ee gobolka texas aa walaal maxamed eh, waad mahadsan tahay En, eh, sharciga xeerkaa sharciga ee gobolkan texas wuxuu daaran yahay amba wuxuu xambaarsan yahay qodobadan soo socda in la xadido waxa loo yaqaano drive through waxaweyn dadku markay baabuurta qaataan ee iyagoo kasoo degin baabuurka ay ku vood gareeyaan oo badan badanaaba madowga iyo latinisku ay aada u isticmaalaan driverogaas ayaa ayaa la xadidayaa waxaa kaloo la xadidayaa in eh, goobihii furnaa afar iyo tobanka saacadood ee laga codeynayay in inaan afar iyo toban saacadood laga dhigin badanaaba dadka aan waktiga shaqada maaha aan- ayaa ayaa badanaa ka codeeya shaq- waktiga em, waktiyadaas oo kale waxay kale soo xadideen maalmaha xadda ah oo badanaaba dadka madowgu ay tagaan churcheska oo halkaa drive laga sameeyo inaan la voodgareyn kooda wixii ka horeeya macnuhu waxa weeyaan in lasoo yareeyo dadka voodgareeya maalinta axadda ah waxay soo yareeyeen goobihii laga codeynayey eh, nambaradoodii oo ay kusoo ururiyeen meelo goobo goonihu kusoo ururiyeen waxaa xeerkaasu sheegayaa in in dad- dadweyne aan ahayn dadkii ilaalinayay votingka amba electionka laakiin ah dad iska magaranaysa madaniya dad iska caadiya inay ilaaliyaan voodka oo badanaa ka ilaaliyaan dee dadkii een, amba ajaanibka amba illegalka dadka u yaqaanaan waxay xadideen in lagu diro mails eh, badanaaba eh, pre-electionka intaan electionka la gaarin eh, dhowr iyo toban cisho ayaa la voodgareeyaa ka hor Eh, badanaaba dadku waxaa ku jiraan mails bay ku jiraan mailskaasi soo buuxiyaan kabacdina loo diraa meesha electionka taasna way xadideen marka xadidooyinkaa badan oo ujeedadoodu ay tahay un sidii lagu xakameyn lahaa dadka minoritygu inay vote gareeyaan ayaa ayaa xeerkaa ku jira lasoo xeerkaasna waxa waxaa wataa waa xisbiga jamhuuriga ee republicanka texas ma aha gobolka keliya ee hawshan ku dhaqaaqay waxaana jira gobollo iyagu durbaba sharciya codbixinta xadidaya meel mariyey sida uu sharxaya cabdiraxmaan takhalo arrimaha maraykanka aqoonule kuna sugan gobolka minnesota Ah, gobolada eh, ay ay ay ka so la la- la meermaya shuruu- shuruucda lagu xadidayo codka waxaa ka mid ah gobolada ah, Georgia, Florida, Wisconsin, ah, guud ahaan ah, gobolada hawshaas ka socoto ilaa iyo sideed iyo toban gobol ya ya iyo si toosa uga socotaa gobollo kalena waa soo socdaan baa la leeyahay.
waan gartay marka waxay kulligood ka shidaal qaadanayaan doodii madaxweynihii hore maraykanka donald trump ee odhanaysay in eh, laga xaday eh, codadkii dadka dadaalkan hadda socda haa waxay ka dab- waxay ka waxay ka shaqa qaadanayaan doodaas eh, madaxweynuhu uu qabay eh, uu lahaa codka waa laga xaday laakiin de way waa waxaa waxaa waxaa dib loo raaci karaa doorashadii obama oo iyada lafteedu arrintan oo kale ay sabab xisbigan eh, jamhuurigu uu- uu uu isku dayay inuu meel mariyo shuruucda lagu xadidayo inay eh, dadku eh, codeeyaan haddii aynu dib ugu noqonno baarlamaanka gobolka texas xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa si aana u meelmarin sharcigaas uu jamhuurigu waday iyagu ka baxay goobtii doodu ka socotay waa kan mar kale injineer cabdi aaye oo arrintaasi sharxaya Ah, walaal aan eh, doodii xalay toole ee kongareska gobolka texas oo ahaa kongareskii ah, lagu soo gabagabeynayey markaa kongareskii sanadan oo axadnimadii markaa ah, ka socotay eh, gurigooga guriga howska ayaa wuxuu dhammaanayey sh- labaiyo tobanka habeennimo marka laba saacadood ka hor ayaa xisbiga dimuqraadigu ay markaa ku heshiiyeen inay uga baxaan doodii meesha ka socotay si ayna u ansixin xeerkaas Eh, markii dimuqraadigu ay ka baxeen waxaa loo baahan yahay xeerkaasi inuu ansaxmo qol- boqol qof oo koorami markaa inuu inuu- in- inay meesha joogaan ka bixitaankii markaa ji- eh, xisbiga dimuqraadigu uu ka baxay ayaa waxay ku khasabtay in xeerkaasi uu baasi waayo taasaana kaliftay in maanta uu xeerkaasi uu noqon waayo eh, xeer lagu dhaqmo ama gobanarku saangarayn lahaa saasaana markaa em, taasi ay u baaqatay maanta maxay haddaba jamhuurigu samayn karaan si toodu ay u meel marto maxaase dimuqraadiyiinta gobolka texas la gudboon si ay tallaabadan u horjoogsadaan aan xisbiga jamhuuriga ama republicanka iyo gobanarka texas ayaa waxay doonayaan inay isku dayaan inay sameeyaan kulan aan caadi ahayn oo congaresska furaan Ah, waxaa la yidhaahaa special session ba af ingiriiska lagu yidhaahaa taasoo een, intaan sanadu ayna dhammaan ay doonayaan inay ku lafurugaan amba ku falanqeeyaan eh, xeerkan lasoo dhaafay Een, badanaana haddii taasi ay dhacdo oo xeerkaasi uu baaso dan dimuqraadiga waxaa la gudboon inay maxkamadaha ka ashkateeyaan oo markaa maxkamaduhu ay yidhaahaan xeerkaasi sax maaha ama taabagal noqon maayo ama wuxuu ku xadgudbayaa dadweynaha minoritiga ama laga tirada badan yahay xuquuqdoodii iyo iyagoo la kaa- ama la la kaashada eh, dowladda dhexe eh, kongareska iyo madaxweynaha si shuruuc halkaas looga soo saaro markaynu gobolka texas ka nimaadno sidee ayaa xadidaadan codbixinta lagu samaynayo ee gobollo dhowra laga hirgeliyey ee xisbiga dimuqraadiga ee federaaliga u saamayn kartaa mar kale cabdiraxmaan takhalo ku sugan gobolka minnesota waa waxaa cad xisbiga dimuqraadiga waxaa oda- oday- eh, codbixiyaashiisa salow ah eh, dadyooga laga tiri badan yahay hadday yihiin dadka madowga ee maraykanka eh, u dhashay hadday yihiin dadka soo galootiga ah ee jinsiyadda maraykanka maqsanba qaatay Een, eh, marka maadaama eh, shuruucdan la meelmariyey ay iyaga si gaara u taabanayso een, waxay saameyn aan wanaagsaneyn ku yeelanaysaa een, xisbiga dimuqraadiga ah iyo eh, himiladiisa ah inuu dalka ka taliyo hadday heer federaal tahay iyo hadday heer- heer state tahayba u dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda madaaniga ee dalka maraykanka ayaa sheegay in tallaabadan hadda uu jamhuurigu wadaa ay boogo hore oo dalkani soo maray damqayso Eh, taariikhda maraykanku eh, cod- xadiyadda codeyntu waa wax la ayni ah dalka maraykanka intuu jiro wey maraykanku markii uu bilowday eh, waxaa cod ka bixin eh, karay oo keliya ah nin cadaan ah oo haysta hanti xataa kuma jira ninka cadaanka ah oon hantida haysan muddo yar kadib waxaa la meel mariyey in nin kasta oo cadaan ah oo cod cod bixin karo dhowr boqol oo sano kadib adigu eh, dagaalkii sokeeya maraykanka waxaa la meel mariyey ninka madow inuu cod bixin karo Een, qarnigii labaatanaad bilowgiisiina waxaa la meelmariyey dumarku inay cod ka bixin karaan Een, hase ahaatee waxaa jirtay mu- wax u dhexeeyay oo la- lagu magac daray jim crow era oo waktigaa laga soo noqday dagaalkii een, een, sokeeye shuruuc la meelmariyey oo dadka madowga ah ee waxtar u lahaa ka daba tegayay oo da- uu wiiqay kaasaa marka wuxuu dhaliyey in ee, malmarintii qofka madowga ah codkiisii xaqii la siiyey een, caqabado badan la hordhigo oo sharcigaasu een, een, gobolada weliba kha- khaasatan gobolada koonfurta maraykanka dhaca ay malmariyeen kuwaasoo ku khasbeeyay qofka madow hadduu cod bixinayo in uu galo imtixaan aan ku dadka kale laga doonin oo gaara inay bixiyaan canshuur codeynta keliya khaas oo ah maaha canshuurtii kale dowladda la siinayay Een, waxyaabo noocaasa xisaab adag oo ayna ka bixi karaynin eh, in la hordhigo taas waxay soo socotay ilaa iyo een, kun sagaal boqol lixdan iyo shantii markii la meelmariyey shuruucdii loogu magac daray civil eh, voting rights act eh, madaxweynihii eh, lyndon johnson markaas uu seexay kaasoo meesha ka saarayay caqabadahaas gaarka ah marka lixdan iyo shantii laga bilaabo ilaa iyo doorashadii eh, madaxweyne obama eh, shuruucdaasu ah, waa waa la isku dayey in in- in in in la docdoceeyo laakiin way way way way way soo najaxday doorashadii obama wixii laga bilaabay baa haddaba howlahan ay soo cusboonaadeen haddana waxaa tii eh, eh, ay sii kala sii kala qaadatay ma- eh, trump markii meesha laga laga- laga laga saaray oo u andacooday in in la gacan bidixeeyey oo doorashadu xabarro ku dhacday taasoo aan wax caddaynah meella looga helin
dhegaystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraynkon maanta kaga hadalnay baarlamaanada gobollo dhowra oo hirgeliya sharciyo xadidaya codbixinta dadka maraykanka kuwaasoo loo arko in saamayn xun ay ku yeelanayaan dadka laga tirada badan yahay intaynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doonana waxaan dhegaystalan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo diyaariyey soona jeedinayey xubintaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno doorashooyinka dhowaan la bilaabayo dalka soomaaliya ma waxaa lagu gelayaa nidaamka ka mase waa nidaam u baahan in dadka soomaaliyeed wixii u qalma in ay ka qayb galaan dowladda soo socota maxayse tahay habka looga gudbi karaa nidaamka ka oo ay dad badani cadaalad darre ka tabanayaan marka la eego qaar badan oo bulshada soomaaliyeedna ay ku bulaaleen oo aysan marnaba ka hari doonin waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya dr fu'aad axmed xuseen oo ah nin ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga iyo suud colaad oo arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha isaguna ka faallooda oo ku nool waddanka maraykanka balse haatan jooga nairobi waxaan ku bilaabayaa sacuud colaad
wariye yaasiin ciise wardheere iyo ma garanaysaa bahda v o a aad ayaa u mahadsantihiin maanta doodan gaabana nagu martiqaadeen anigii walaalkayga doctor fucaad Mm, aad baan ugu faraxsanay inaan soo booqday haddii su-aasha aan ku socdo oo ahayd soomaaliya qaabkee iyo noocee loo geli doonaa doorashada sanadkan waqti aad u adag bay joogtaa soomaaliya meel waxay taagan tahay aan laga noqon karin oo haddii la noqdana ma garanaysaa waddankii uu dib ugu laabanayo dhibaato cusub haddii hor la aadana in xal iyo aad looga taxadaro u baahan waana waqti aad u adag oo dee qof walba uu isha ku haya hadday noqoto caalamka soomaaliya daneeyo iyo ummadda soomaaliyeed haddii aad tiri ma baa lagu gelayaa mise nidaam soomaaliya oo dhan ka qaybgelinayo horta ka xal unbaa loo arkay oo soomaali markii si lagu mideeyo la waayey unbaa la yidhi bal qabiilkii aan u marno cidcid aan u kala saarno maybe de in ma garanaysaa markaas dadkay keenayay ay kala haayeen dan hoose laakiin waa uu nala meriyo qabiilkii saasuu nagu soo galay adigoo wariye rog cadaana saa sheegtay dadna way ku bulaaleen dadna way ku dulman yihiin laakiin maanta asaga unbaa na hor yaallo oo aan doorasho ku aadi doonaa wax kale oo aan hayna ma jiro dr fuaad axmed xuseen yasinow bahda v o a iyo ka qaybgalahaba iyo dhegeystayaashaba inta waa salaamaya marka koowaad marka labaad waxaan leeyahay maantay doorashadii waa la jiheeyey isagoo madaxweynaha u idmada ra-iisul wasaare rooble sidaasoo ay tahay waa weli waxaa moodaa in kii in lagu geli doono laakiin ka shay aniga waxaan odhan lahaa shay wanaagsan ma aha labadii xukuumad oo iska dambeeyey xukuumadda maanta jirta tii ku horreyday iyo tanba labadaba waxay ahayd mandate ah in ay weliba tan dambe hadda oo joogta in one man one vote in la gaaray ahayd laakiin waxa waaye gaabis jira awgeed iyo arrimo farsamo ayaa looga loo loo gaari waayey marka shaygaas la yidhaahdo ka waa wax labaatankii sano iyo xoogaagii ugu dambeeyey soomaaliya jaha wereeriyey shay wanaagsanna ma aha haddii marka xukuumadahan dambe ay gaabiyeen shirkii hadda ugu dambeeyey oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalk dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ay saxiixeen wuxuu ahaa in looga gudbo systemka la yidhaahdo ka xukuumadda hadda lasoo dhisi doono labada bilood kadib in rodmap ayay keeneen qariirad looga gudbi doono systemkan qariban oo soomaaliya kala irdheeyey oo qabaa'iladii iska hor keenay marka waxaan leeyahay alla idankiis inay miro dhali doonto sebtember ilaa agagaarkaasa loo qorsheeyey marka allana waxaan ka baryaynaa in uu kii taabagala noqdo heshiiskaas
suud colaad ee dad badan oo soomaaliyeed ayaa waxa ay weli ka walaacsan yihiin sida doctor fuaad uu sheegayo ka wakti yar miyaan looga gudbi karin habaa lagu gala haddee
ka horta in laga gudba way adkaan doontaa because maalinba waxbaa baranaysaa mogtahay dadkii soomaaliyeed kan hadda dad waxay u arkeen inay wax ku heleen dad waxay u arkeen inay ku dulman yihiin dad ayagaba marka hore dulmanaa oo minority ahaa oo la dhihi jira waa laga tira badan yahay ani ma aaminsan somalia inay kala tala badan tahay ma aaminsan inay kala sarrayso laakiin qabiilkii iyo kii baa dadku wuxuu yihi qaarna rubcaatiin qaarna nuskiilaatiin qaarna kiilaatiin dad baaba waxay kuleeyihiinba annaga dad la yaso dad la dhibo dad waxba la siinna ahayn baaba noogu horreeyey kursi aan fariisanaba kuwaasaa u qancinaysaa marka wixii complicated baa laga dhigay wixii waxaa laga dhigay wax isku xirxiran oo cid furfuri karta jirin haddii in la furfuro loo baahdana waxay u baahan tahay soomaali aqoon-yahankeedii culimaadudiinkeedii siyaasiyiinteedii dhallinyaradeedii ma garanaysaa inay fadhiistaan oo la dhaho war waxaan qabiil iyo qabiil ku dulman iyo qabiil waan ku qanacsana dhahayo waan ku baaba'sannahay sideen oo gudubnaa laakiin maanta la joogo iyo wakhti dambe iyo madaxweynaha soo socdaba aniga uma jeedo in laga gudbi karo because runtii in laisku sheegaa fiican waxaa la dhahay realityga iyo waxa meesha yaallo in laisku sheega waa mogtahay ka hadda waan ku wada jirnaa oo waa lagu qaabaysan yahay from ra-isul wasaare rais kamboni four point five waa wax lagu qaybiyaa so waa in dowladda soo socota hadday dhacdo horta dowladdan inay doorasho dhacdo waa arag doorasho wix laga mara waa aragtay oo dhibka qabiiladii il si loo kala furfuro la garan weeyey inay doorasho dhici weyey sideed bilood la isku khataarnaa hadda siduu walaalkii fa-aad sheegay maadaama la yiri ra-iisul wasaarihii qarankaa la wareegay oo hawsha wadayo inuu meel kale ku wada ma jirta halka waduu haysto waa four point five four point five markuu ku wado aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo generationka hadda soo baxaya jiilkan cusub ee magaranaysa aqoonta leh inay la imaadaan caqligii oo caqligii ilaah lagu manaystay ee dhahaan hawkan wii intay ka aadaynaa halkan saas ay wax oga baxaan laakiin hadda dadkii keenay oo generationka hadda qaarkood dhammaanayaan inta badan way dhinteen dadkii imbakaas shirkii four point five lagu keenay cartay ka qayb galeen inta badan way dhinteen jiil cusubaa soo bixi jiilkaasee u taallaa marka ilaa adduunka jiil walba jiiluu badbaadiyaa jiilkaasa four point five kan dadkii xaq bay u arkayeen waxay u arkayeen wax oo meel lagu gaari karo oo dowladnimo aan kusoo gaarnay in la isdoorto dowladda ugu dambeysa hadda madaxweyne lagu doortay muqdisho soo in bal aan caqli la keeno four point five kan waa kusoo meel gaarnay haba xumaadee ilaa soomaaliya maamaadee waxaa la dowlad xumo dowlad ay dhaamtaa sooma four point five kan waaba kusoo gaarnaba ha lagu dulmanaadaba sidee oga gudubnaa waa annaga caqli noo yaala soomaali ha aniga waxaan u arkaa four point five haddii markii hore xal la mooday inuu ahaa xal xal baadil ku dambeeyey marka waxaan odran karaa in laga gudbo four point five kaas sidaan hore u sheegayba dowladihii hore iyo xukuumadda maanta joogtay inta waa taabagelin waayeen arrimo jira awgeed haddana maanta waxaan leeyahay systemkan waa system dulmi ku salaysan maxaa yeelay meel kastoo hadda waxaa afartii sawir sida soo taagto heshiis saxiixa isaga waxaa moodaa inay dad hawl dhinac ka raran inay tahay ayadoo aa moodo qabaa'ilada qaar ama qabaa'ilada waaweyn ayagoo inay ku dulman yihiin qaarkood oo miiska ay ka maqan yihiin heshiisyadii hadda ugu dambeeyey waxaa moodaa in la yiraahdo marka qaar dadka durahaya oo sida dhaliisha dhaliisha xaqa ku salaysan ay markay dhaliilahayaan waxaa moodaa in la leeyahay qabaa'ilada qaaraa maqan qabaa'iladii qaar masiirkooda aaway sida hadda qabaa'ilada ay ugu badan yihiin dadka kasoo jeeda waqooyi oo kale shirkii hadda ugu dambeeyey oo ka dhacay muqdisho oo injineer roble uu ra-iisul wasaaraha uu daadihinayay asagoo madaxweynaha u idmaday aaway qoysaska qaar aaway mathalaaddoodi aaway meeshii masiirkooda looga talinhayay miyay fadhiyeen marka waxaan odran karaa systemkan four point five ka shay wanaagsan ma aha lamana oran karo soomaalida asagii yaab sii kala fadilahay marka meesha maanta waxaa loo baahan yahay in loo loo laabto dib u heshiisiin soomaaliyeed kadib markii dib u heshiin soomaaliyeed dastuurkii in la dhammaystiro dastuurkii markii la dhammaystira kadibna la aado sidii looga shaqayn lahaa bulshada lagu midayn lahaa oo nin kastaba uu codkiisa uu ku ciilbixi lahaa waxaa midayn kara oo keliya in loo celiyo awoodda shacabka oo qof kastaba uu codkiisa lasoo shir tago uu doorto mathalaadiisa yaa siyaasada ku mathalaya qof kasta ayaa mathali kara ma aha shayga xalka ama wanaaga ama bili-aadanimada ama islaamnimada ku jirto ma aha inuu ku mathalo nin qabiilkaaga laakiin waxay tahay in uu ku mathalo qofkii u wajahayn kara qaranka dadnimada diinta wadada saxda ninkii ku hogaamin kara ayaa la rabaa inuu ku mathalo ugu dambayntii ee suud colaad waad arkaysaa labadiinu ma kala fogidin marka la eego in four point fiveka uu cillad yahay balse qaabka looga gudbi karo adoo soo koobaya maxaad xalka u aragtaa
qaabka looga gudbi karo horta suu sheegay walaalkayga four point five waa system wadad la imaadeen siyaasiyiin inay rabeen meel ku gaaraan markaasaa la imaaday adduunkan waxaa ka jiro in legasi laga tago hebel wakhtigaasuu soomaaliya xil u hayn jiray legasigaasu ka tagay ama waxaasaa lagu xasuustaa waxaa u baahannahay hogaamiyihii waxan waa lagu soo gudbay dad baa legasi u tahay oo waa lagu soo caanmaalay waxaa u baahannahay hogaamiyihii intuu magaranaysa soomaaliya imaado dhihi lahaa war anigaa xalkii looga gudbi lahaa four point five keena saa sheegtay qabiilka gabadhii maxay tiri aqoon-yahanada ahayd maalinkii doorashada soo dhammaato oo aad gurigaaga imaado waxay tiri qabiilkaaga cunto kuma keenaye haddii aad hogaamiye fiican dooratay baad helaysaa noolal iyo cunto iyo highway iyo iskuullo waa marka isku meelaa imaanaynaa qabiilka dad qof ajendar wato oo meel ku gaaraya meel ku tegay qabiilka ma garanaysa hanka qabiil ha dhaafo waa maqlaysay ino abwaaniinta soomaaliyeed daayeen so waxaa halkau yahay in soomaalida ay isku imaado ayna aaminaan qabiilkan laga dhaadhiciyey in wax lagu helo inaan wax lagu helin ee dowladnimada iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda lagu gaaro qofka soomaaliyeed in xaqiisa la siiyo soomaaliya oo dhanna xaqeeda ay ku hesho
xubinta dooda gaaban waxaa magaalada nairobi ee dalka kenya kusoo diyaariyey wariyaha v o e da xiyaasin ciise wardheere iyada ayaan ugu dambeysay tabinteenii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o intaan mar kale hawada kusoo noqonayno aniga iyo dhinaca farsamada uu joogay maxamed cabdi xasan sandheere waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo